habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ooda kaga imaanaysa washington waa talaado bisha disembar ee sanadka labada kun afar labaatankana waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan waxaad kaloo aad maqli doontaan qodobada aan idinin haynay idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha waraysi la xidhiira arrintaasi ayaanu idiin haynaa waxaa socdo dagaallo aan loo aaba yeelin oo lagu xadgudbayo dulmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo ukraine waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly darfur area qayb kastoo hadda suudaan ka mida waxay ka socotay ka dhacdaa hadda etoobiya
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii kabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa afar sano soo socoto waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale rubio oo ah nin senator ah oo xooga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo soo xusha hadeertan waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka syriya oo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa muqdisho u magacaabay mudane maxamed axmed amiir sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay tan iyo bishii sebteembar madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimada isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada gaarsiinta bulshada caasimada doorasho dadweyne sare u qaadista bilicda caasimada baahida adeegyada aasaasiga ah iyo adkeynta amniga ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada maxamed axmed amiir ayaa ah aqooyahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha horumarinta bulshada maamulka iyo maareynta dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan shan iyo labaatan qof marinka khaza dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhowr dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka beyt xanuun ee waqooyiga khaza waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda xamaas lala gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii xamaas ay israel ku qaaday labadii kun iyo saddexiyo labaatankii netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in xamaas ay noqoto mid go-doon ah taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga israel ee ka dhanka ah xamaas xulufada xisbullah ee lebnaan iyo riditaanka madaxweynaha suuriya bashaar al asad xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa laba boqol iyo konton la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen israel sidoo kalena waxa ay dileen kun iyo laba boqol oo qof ilaa iyo boqol la haysta ayaa weli lagu hayaa kaza waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan saddex meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen wasaaradda caafimaadka ee kaza ayaa sheegtay talaadada maanta ah in weerarada israel guud ahaan ay ku qaada kaza ay ku dishay ku dhowaad afartan iyo afar kun iyo sideed boqol oo falastiiniyiin ah booliiska dalka kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday islamarkaana xiray ugu yaraan saddex qof talaadada maanta iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka sida ay sheegeen dadka u dhaqadhaqaaqa xuquuqda aadanaha dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku mara caasimadda nairobi halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka waxaa si isdabajoog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari kasoo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka bombaasa iyo lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada dibadbaxayaasha nairobi ayaa ahaa kuwo nabadgeliyo mana cadda sababta ay booliisku usoo farageliyeen afhayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaanan ka jawaabin markii arrintan wax laga weydiiyey dadka la xiriira waxaa ka mid ah ama dadka la xira waxaa ka mid ah irungu houghton oo ah agaasimaha fulinta ee amnesty international ee kenya sida ay amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jira usoo wada saareen saddexda hay-adood oo kale dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeda dilka haweenka dalab deg deg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dembiilayaasha falalkan geysta ayaa lagu yiri bayaanka intii u dhexeysa agosto iyo oktoobar ugu yaraan sagaashan iyo toddoba haweene ayaa lagu dilay kenya kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ulakac ah oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi sida uu sheegay booliiska kenya booliiska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta afrika ee ku salaysan warbixinada warbaahinta waxaa jira ugu yaraan toddobaatan iyo shan dumar ah oo la dilay labadii kun iyo labaiyo labaatanka iyo afartan iyo lix iyana la dilay sanadkii ka horreeyey maamulka madaxweyne jo biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka syriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne bashaar al asad wuxuuna la xidhiiray saaxiibada gobolka sida turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn isagoo ka hadlaya warbaahinta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda matthew miller wuxuu sheegay in washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xidhiirto kooxaha kala duwan kuwaasi oo mid ka mid a washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso waxaan ku guda jirnaa buu yidhi wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha syriya waxaana sii wadi doonaa buu yidhi isku dayadaasi dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula samayn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka suuriya gaar ahaana jabhadda xayaatul xariir al shaam kooxdan oo hore xulafo ula ahayd alqaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday maraykanka midooda yurub turkiga iyo qaramada midoobay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka waxaana afartii maalmood ee lasoo dhaafay uu laba jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda turkiga xakaan fidan sida uu sheegay miller turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee suuriya wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mida mucaaradka oo ay ku jiraan ciidanka qaranka suuriya inkasta oo ay xayaatul xariir al shaam ay u arkaan koox argagixiso halkaad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay malaayiin qof ayaa ku nool fakri iyo cayr faramaran dunida gaajo caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawacii ka soo gaaray xanuunkii covid sagaal iyo toban sidaasina waxaa sheegtay qaramada midoobey oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio gudares ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mida guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka africa xasan shiro sheekh xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray waryaheena maxamed colaad xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida
waa mahadsantihiin bahda v o a marka koowaad waxaan leeahay haddiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada soomaalida waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah laakiin markaad i tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo waxaa ka socda wax damiirka bini aadamka aada iyo aada u dhaawacaya waxaa socdo dagaalo aan loo aaba yeelin oo lagu xadgudbayo dulmageydada ka socota meesha la yidhaahdo ukraine waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly darfur area qeyb kastoo hadda sudan ka mida waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethoopia waxay ka dhacdaa goboladan la yidhaahdo saaxilka meel kastood fiirisa maanta dunida dhacaaladeeda waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ay leynayaan dadka shacabka ah oo birimageydada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo dadkii oo guryahooda jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo caruur waayeel haween ayadoon cid loo aabiyeerayna jirin marka waa aad markaad aad waktigan la joogo markaad fiiriso xuquuqda dadka sayidka ah oo aad aad u kuur gasho waxa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya marka waa xilli dhib badan baa lagu jiraa wa waa gartay marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn oo dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobe maalin walba ka hadasho marka laga soo tago africa oo kale sanadkan labada kun afariyo tobanka waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee africa maxaa ka mid ah wallaahi waa waa garan kartiin bahdiina dadka soomaaliduna aada bay ula socdaan dhul badan oo fiyow ma jiro waxaad garanaysaa annaga africa haddaan nahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo dadkii siilka ahaa maanta ilaa lix milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cadaan aysan haysanin waddanka sudan waddanka la yidhaahdo etoobiya waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka ladkuma socon karayo dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karayo waxa meesha ka dhacaya iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan lasoo aaba yeelayn oo xun baa ka jiro waxaa garan kartaa saaxil waxaa ka socda iyagana mali burkina faso iyo niger ayagana maaragtay dagaalo aada u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha oo kusoo boodiya xukunka ayaa iska ayaa ishorhaya dadkii shacabka ahaa laftooda dhibaatabaa ku socota xasan waa gartay haddaan soomaaliya oo kale si gaara u fiirino waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay soomaaliya markaad tiraadid waa garan kartaa hadda waxaa ka taagan soomaaliya waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan inay nabadda soo ceshadaan inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ay ka faa'iidaystaan ay ku raaxaystaan ay ku naaloodaan fahankaas baa ilaahay ka dhumiyey maalinba maalinba dhinac bay ka dumaysaa dhinac bay haddana ka buuranaysaa faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda taasoo ay saamixayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin waddankan ina ayaga marka koowaad leeyihiin marka koowaad labaad saddexaadna ee ayaga isku aaminaan inay waddankaa ka wada wada joogaan oo xuquuqdooda dhooftaan marka wax dhib badan baa taagan wwaagarta waa uu eegta dhanka maaragtay saxufiyiinta dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha qaaradda africa murugadeedu ma yara waa garan kartaa dad la dhigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin marka xaqaa'iqa xuquuqda aadanaha maxamedow markaan aan run ahaan aan kuu sheego caalamka masawir lagu farxi karayo kama jiro xasan markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tirahdaan dadka madaxda ayaa mas-uulka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo xalkiibay xalkiibay ka baaqsadeen
waa intaa waa sad u cabirta wey maxaa yeele hadda wax kastoo aad ku kacdo waxay leeyihiin qalcelin bay leeyihiin iyo fal laakiin adigu actor baa ka tahay mar walba meesha baad u joogtaa dadkan hogaamiyaasha amba gobolada joogo amba dowladdan xamar joogto dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiigooda kala badbaadiyaan inaan dadka laysku dilin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya dadka soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogosha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale masiin kale ma jiro laakiin dadkii lasoo celiyo laisu soo dumo laisu caqli celiyo laisla wado laakiin wixii hore u dhisnaaba lasoo gaaray inaan laiska duminin oo hadda maaragtay la magaciisa laakiin mar kasta markuu dagaal ka dhaco meesha oo dhibaata ay ka dhacdo mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falalka dhacaya taas marnaba ma dhaafayso waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdama ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin taas waa wax biyo kama dhibcaan ah oo caalamkao dhan aaminsan yahay marka mar kastaba waan u dignaa waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabkaaga aada joogto dagaal ha ku degdegin dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan faragelin shisheeye waataan kuu sheegay waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dhibka ka taagan waxay tahay is-aamin darro waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin intaasoo idin marka laisku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha usoo dhiibeen waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween waa u nugul yihiin aada bay ugu nugul yihiin arrintaas marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin waa in waddankaasi nabadda iyo dib dib heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa taas baan soo jeedinaynaa anaga
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka afrika xasan shire sheekh oo qadka telefoonka ugu waramayey waryaheena maxamed colaad xasan ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha suuriya gere berson ayaa maanta oo tallaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saareysa suuriya kadib markii la riday madaxweyne bashaar al asad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbedel siyaasadeed warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa isagoo warfidyeennada kula hadlaya magaalada jinefa ayaa biderson uu sheegay in suuriya ay u baahan tahay diyaargarow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco dimashik taasina ay tahay taa ay iska dhex arkayaan guud ahaanba dadka reer suuriya biterson ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ah iyo uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldarraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo waajahda dagaalka suuriya taliyaha mucaaridka suuriya axmed al-sharca ah oo loo yaqaana abu maxamed al jawlaani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne asad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer suuriya war uu soo saaray jawlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa ra-iisul wasaaraha jarmalka olf scols ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu isaguna soo dhoweeyey dhammaadka xukunka asad islamarkaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga waa xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tira badan yahay ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isagoo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qarannimada suuriya iyo weliba haybadda dhulahaaneed qaramada midoobey ayaa dareen ka muujisay ciidamada israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda golan taasoo israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda ergeygan gaarka ee qaramada midoobey waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka suuriya waxaana biterson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato ciidamada israa'iil ayaa gaadhay dhinaca suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada dimashik sida ay wakaaladda wararkii royters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo weliba sidoo kale kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha afijey adre oo ah afhayeen u hadlay ciidamada difaaca israa'iil ayaa warfidyaanada u sheegay in ciidamada israa'iil ay ku socdeen dimashik aanay sax ahayn isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow boqortooyada sacuudi arabiya ayaa iyaguna cambaareeyey ficilada israa'iil ee suuriya waxaanay war ay maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa islamarkaana ay shirqooleen fursadda suuriya ay dib ugu soo celinaysay ammaankeedii xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed al-jawlaani hogaamiyaha mucaaradka suuriya ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay maxamed kaasi jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi si uu isugu dubarido wareejinta awoodda jalaali ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadasha ee telefishinka sky news inay ka shaqaynayaan sidii wakhtiga kala guurku uu noqon lahaa mid deg deg ah oo habsami ah isagoo xusay in badi golihii wasiiradu ay weli ku shaqaynayaan xafiisyadoodii magaalada dimashik
mahadsanid kaas waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwac dhinaca kalena kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii suuriya muddada dheer ka talinaya bishaar al asad israa'il ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda golan waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow dimashik linda granstein ayaa v o eda uga soo warantay magaalada jerusalem maxamed colaad xasan ayaa noo soo jeedinaya wasiirka arrimaha dibadda israa'el gidoon saar ayaa sheegay in israa'il ay ka walacsan tahay in qaar ka mida hubka suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya sida uu sheegay inay waxyeelayaan maamulka yuhuudda waxa uu yidhi taasi waa sababta aan u weerarnay hannaanka hubka istaraatiijiga ah tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah wasiirka gaashaandhigga ee israa'el waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii ciidamada israa'el ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya israa'il ee suuriya ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'il aysan oggolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fadhiisto xuduuddeeda siiriya laakiin guud ahaan falanqeeyaasha israa'il ayaa sheegaya in israa'il ay arrimaha suuriya u aragto arrin siiriyiinta u dhaxaysa ayna rajaynayso in hogaamiyaha fallaagada abu moxamed al golaan uu xiriir wanaagsan la samaysto israa'il dina lisin yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalalka islaamka kana tirsan jaamacadda tel avib ee dalka israel waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in israa'il ay xiriir hore la lahayd kurdiyiinta suuriya kuwaas oo israa'il la xiriiray una sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan marka kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha druuska ee suuriya ee ku sugan buuraha golan hights waxay sidoo kale u diraan israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed tobannaan sano xadka u dhexeeya israa'il iyo suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha ay israa'il la wadaagto dalalka carbeed waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii yom kibuur ee iyo saddexdii dhex maray siiriya iyo israa'il laakiin falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladdan cusub ee ku soo korortay siiriya ay aaqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara israa'il iyo suuriya xasiim al gabra waa falanqeeye suuriyaan ah iyo aasaasaha hay-adda dhinaca la talinta ka shaqaysa oo fadhigeedu yahay magaaladan washington waxauu yidhi waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in siiriya iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan israa'il ama ay ganacsi la yeeshaan israa'il waxaan u malaynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale israa'il waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan israa'il waxay eegaysaa sida ay iraan uga falcelin doonto dhacdooyinka suuriya falanqayaasha arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in iraan ay ku wiiqantay labadaba weerarada israa'il ay ku qaaday xisbullah ee koonfurta lubnaan iyo dhacdooyinka suuriya qaar ka mida dadka israa'iil ayaa ka cabsi qaba in iraan ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nucleerka taasoo dhalin karta weerar ay israa'il mar kale ku qaado tehraan
warbixintii wariyaha v o eda linda granstein waxaa noo soo jeedinaya maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa v o a washington wararkii waxaanu ku guda jirnaa bariga dhexe ee ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortegay maxkamad ku taala magaalada talaabiib si uu markii ugu horreysa uga markhaati furo kiiskiisa la xiriira musuq maasuqa netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abbaara tobankii subaxnimo halka dhowr iyo toban mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda qaar ka mida taageerayaasha iyo kuwo kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wadahadal looga geli lahaa sii deynta ilaa iyo boqol la hayste oo weli xamaas ay ku haystaan kaza israel ayaa kaza ka wada dagaal ka dhana kooxdan falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa balse khamiistii lasoo dhaafay garsoorayaasha ayaa go-aamiyey in uu bilaabo markhaati furista waxaa lagu eedeeyey laaluush khiyaano iyo weliba kalsooni daro netanyahu wuxuu markhaati furi doonaa saddex jeer toddobaadkii maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka kaza iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan suuriyada dariska la-ah netanyahu waxaa lagu soo oogay labadii kun iyo sagaaliyo tobankii saddex kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan balse netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadaladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhankaah inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad wuxuu dafiray eedeymo loo soo jeediyey wuxuuna diiday in wax dembiya uu galay shir jaraa-id oo uu qabtay habeennimadii isniinta netanyahu ayaa sheegay in uu sugay siddeed sano si uu u sheego sheekadiisa wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor dhibaatooyinka sharci ee netanyahu ayaa si ba-an u kala qaybiyey israa'iiliyiinta waxayna gelgeleen siyaasadda israa'el iyadoo shan wareeg oo doorashaha israa'el ay ka dhacday dalabkii dowladiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey israa'iiliyiinta weerarkii ay xamaas ku qaaday israel oktoobar toddobadeedii sanadkii hore iyo dagaalkii kaze ee xigay ayaa isna dacwadda netanyahu ka saaray ajandihii dadweynaha iyadoo israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday midnimadii siyaasadeed ayaa burburtay toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii israa'il ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada xamaas ee xisbullah waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka doorashooyinkii isxigxigay ee netanyahu kusoo baxay tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaalka waxay toddobaatan iyo shan jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee israel iyo ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto hay-adda hawada sare ee maraykanka ee naasa ayaa hogaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda kayn farabod naasa waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda artemis la bilaabo dabayaaqada labada kun iyo shan iyo labaatanka iyo horaanta labada kun iyo lix iyo labaatanka cashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa
maamulaha naasa bill nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan disembar dadaalka hay-adda hawada sare ee maraykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka artemis waa tan ugu diiran teknolojiyadda ugu adag iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis uu dejiyo artemis one tallaabadii ugu horraysay ee naasa ee ku noqoshada dayaxa waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabyaaqadii sannadkii laba kun iyo labayo labaatan markii dayax gacmeedka artemis one uu ku soo laabtay jawiga dhulka shaqaalaha naasa waxa ay dareemeen arrimo ku saabsan gaashaanka kulaylka dayax gacmeedka u samaysan sida kaabsolka ee loogu tala galay in lagu ilaaliyo cirbixiyeennada gudaha inta lagu jiro dib u soo celinta khatarta ah kulaylku waxa uu ku ururay gudaha ku-xigeenka maamulka naasa ahna cirbixiyeen hore bam melroy ayaa sheegay in daraasadda dambe ee naasa xal loo helay taas oo hubinaysa in dayax gacmeedka orion uu duuli doono howlgallada mustaqbalka kooxdeennu waxa ay aqoonsadeen sababta gaashaanka kulaylka howlgalka dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee artemis laba ayaa markii hore waxaa la qorsheeyey dabayaaqada sannadka wuuna ku wareegayaa laakiin ma degi doono oogada dayaxa hagaajinta arrimaha gaashaanka kulaylka iyo dib u soo celinta dayax gacmeedka orion ayaa hadda ku qasbaya naasa si ay ugu riixdo taariikhda bilaabista artemis laba ilaa bisha abriil sannadka artemis saddex oo qorshaynaya in uu ku dejiyo cirbixiyeennada meel u dhow cirifka koofureed ee dayaxa ayaa hadda loo qorsheeyey bartamaha sannadka badbaadada cirbixiyeennada ayaa had iyo jeer ugu horraysa go'aamadeenna maamulaha naasa nelson ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda juqraafiga ah ee lagu hubinayo in barnaamijka artemis uu si badbaado leh oo la isku hadlayn karo u qaadi karo cirbixiyeennada dayaxa ka hor inta uusan shiinuhu qorshaynin in uu dadka ku dejiyo dusha dayaxa sannadka waa muhiim in aagga aan u malaynayno in uu jiro ballanqaad noocaasa cirifka koofureed in aan dejinno joogitaankeenna halkaas si shiinuhu uu halkaas uusan u joogin oo uu u dhaho iska ilaali nelson waxa uu sidoo kale caddeeyey go'aannada lagu hagaajinayo wakhtiga artenis inkastuu isbeddel ku yimid maamulka madaxtooyada bisha janaayo taasoo horseedi karta isbeddello dheeraada isagoo uu xusay in gantaalada artenis laba ay durbaba u diyaarsan yihiin in la bilaabo nolosha gantaalada adag waxa ay leedahay nolol qayxan marka waxaan u baahnayn in aan arrintan ku sii soconno sidaas daraaddeed waan ku joogi karnaa wakhtigan marka artenis laba uu bilowdo waxay samayn kartaa taariikh iyada oo u diraysa haweenaydii ugu horraysay iyo qofkii ugu horreeyey ee midabka leh agagaarka dayaxa howlgallada artenis ee mustaqbalka waxay si sii kordhaysaa ugu dari doonaan qalabka shirkadaha ganacsiga sida space x iyo blue origin
warbixintii kayn farabood caasho ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington idaacadda habeenimo adeegsiga maraakiibta xamuulka lagu rari jiray ayaa laga yaabaa inay dib u soo noqdaan maalmahan gaadiidka badda ee deegaanka u wanaagsan ayaa lagu qalabeeyey tiknolojiyadii u dambeysay wariyaha v o eda elena wolf ayaa warbixintan soo dirtay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo koobaya waxaa dib u soo noolaanaya casrigii dahabiga ahaa ee badmaaxnimada markabka xamuulka faransiiska ee grandisel ayaa badeeco ka keenaya yurub una soo daabulaya ameerika kadib intaannu yurub dib ugu noqon kabtanyaan jordan ayaa sheegay in shiraaca markabku aad u dheer yahay oo xitaa aannu hoos mari karin qaar ka mida buundooyinka magaalada new york saqafka sare ka ugu sarreeya ee markabku waa labiyo konton mitir marka ma hoos mari karo buundooyinka xaafadda bruklin waan hoos mari karnaa xaafadda verazano ee ma hoos mari karno ka bruklin grandisol labo waxa uu hadda dhammaystiray maalintii toddobiyo tobnaad ee uu kaga yimid yurub kuna soo gaadhay magaalada new york waxa uu keenay khamri shukolaato kafey iyo cuntooyin kale oo fudud halkan waxaad ku aragtaa lix bermiil oo ruuma waa bermiille alwaaxa oo laga keenay faransiiska marka uu safarka ku jiro khamrigii ayaa la falgelayaa bermiilada alwaaxa ah markaa dhadhan alwaaxa ayuu yeelanayaa iyadoo cusbada badduna ay gaadhayso kaasi oo dhadhan gaara siinayaa marka laga yimaado muuqaalkiisa markabku laba sano oo keliya ayuu jiraa waxaana uu doonayaa inuu dunida u xaqiijiyo inuu yahay markab xamuula oo deegaanka aan wasahaynaynin kani waa qolkeenna korontada waxaan isku daynaa inaanan wax matoora daarin oo aanan wax naaftaa isticmaalin marka barmiilada hoostooda waxaa ku jira matooro shidma marka uu markabku socdo kaas oo tamar siiya markabka waxaa loo yaqaanaa koronto dhaliye intaasi waxaa dheer oo doonta noo saaran qalabka qorraxda tamarta ku dhaliya intaasi waxaa dheer oo doonta noo saaran qalabka qorraxda tamarta ka dhaliya maanta ganacsiga baddu waxa uu qiiqa hawada ku biiriyaa boqolkiiba saddex maraakiibta tamarta cagaaran adeegsada sida grandi sol labo ayaan se awoodin inuu xamuul badan qaado waxaan ku jirnaa mid ka mid a afarta meelood ee grandi sol labo qaybtan waxaad ku rari kartaa lixdan rar oo u dhigma qiyaastii saddex boqol iyo konton tan sida uu maraykanku wax u cabbiro xamuulkaasi waa uu badan yahay laakiinse uma dhowaa boqolaalka kun ee tan ee ay qaadi karaan maraakiibta waaweyn ee naaftada ku shaqeeya sidaasi oo ay tahay aragtida ka dambaysa doomahan deegaanka u wanaagsani waa in dadka lagu jeediyo isbeddelka cimilada iyo hababka loo yarayn karo qiiqa hawada ku baxa fikraddu waa in dib loo soo nooleeyo gaadiidka badda ee qarniga koob iyo labaatanaad si loo bilaabo dhisidda maraakiib xamuula oo casri ah kuwaasi oo boqolkiiba boqol dabaysha ku shaqeeya iskagana goosha badweynta atlantiga doonta waxaa ka buuxa qalabka tiknolojiga casriga ah waxaana ka shaqeeya sideed qof safarka dib loogu noqonayo yurub waxa uu markab naafta ku shaqeeya ku qaadan karaa toban ilaa iyo labaatan maalmood hase yeeshee grandisol tu waxa uu ku qaadanayaa ilaa iyo toddobiyo toban maalmood waa haddii uuna sii marin latiin amerika oo aanu kafey iyo kakawga qaadan
warbixintaasi wariyaha v o e da elena wolf waxaa noo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka mar kale maxamed cabdi xasan sandheere waa kan
gole inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa soo magacaabay badi xubnihiisii golaha wasiirrada iyo howlwaddannadii kale ee shaqada la wadi lahaa marka uu xilka la wareego labaatanka bisha janawari ee sannadka soo socda haddaba xidhalka ugu muuqda ee uu magacaabay kuwa ay sahlan tahay inay si fudud ku maraan aqalka sannadka iyo kuwa ku dhibtoon doona ayaa waxaan ka waraystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay madaxweynaha la doortay inta badan waxaa moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii kabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa afar sano soo socoto waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale rubio oo ah nin senator ah oo xooga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo soo xushay hadeertan waxay u badan yihiin dad asiga sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha waxaa ku jira marka dhowr qof oo ayagu ah dad controversial ah oo sida qofka loo magacaabay wasaaradda difaaca oo kaleeta ninka loo magacaabay asigu waxaa ku socda eedeemo oo xagga anshaxa ah iyo gabadha loo magacaabay inay hogaamiso intelligence community-ga d n i-da ee hay-adda ugu weyn ee sirdoonka waddanka iyo weliba ninka loo magacaabay directorka f b i-da oo ah iyada shaqa aan hadda furnayn oo nin uu meesha joogo shaqada f b i-dan xoogaha umalaysa inay ka gedisan tahay shaqooyinka kaleento oo kabinetka kale inay ka duwan tahay waa shaqo loogu talagala qofka inuu joogo toban sano ninka hadda joogana waxaa magacaabay madaxweyne trump markuu afartii sano meesha uu joogay waktigiisina weli ma dhamaan waxaale wuxuu dhamaan waqtigiisu wuxuu yahay labada kun iyo labaatan iyo toddobada marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay qof booskiisii qofkii uu hayo qof kale loo magacaabo marka madaxweynaha ma faayir garayn doonaa ma asaa iscasili doona waa su-aalaha washington d c lasla dhex maraayo waan gartay marka maxamed marka xilalkan la magacaabo waxay ugu dambeyn hortegi doonaan aqalka sanadka oo isagoo ama ansixin doona ama soo celin doona marka saraakiisha la filayo inay si fudud ku dhaafaan iyo kuwa la filayo inay la kulmaan caqabado badan ama in dib loo soo celiyo waa kuwi
maxamedo sidan ka warqabno trump nin uu usoo magacaabay inuu noqdo attorney general xereeraha guda waddanka markii uu imaaday washington oo qalqaala tegay in sidii loo abru oo loo marsiin lahay qolada sanadka aqalka saraa waxaad moodaa dad badan inay diideen oo sababo la xiriira asagoo xagga dhaqanka anshax xumo lagu haysto oo kaleenta ah markuu ku laabto gobolkiisiina wuxuu noqday inuu iska casilo shaqadii yacni uu ka hara tartankii oo qof kale ayaa lasoo magacaabay marka inta badan way mari doonaan cabinetkan lasoo dhisay intooda badan way mari doonaan marka laga reebo saddex qof oo hadda qalqaalo ku jirto sida qofka ninka loo magacaabay difaac oo kaleento iyo gabadha loo magacaabay d n a da oo director of national intelligencyga iyo ninkan loo magacaabay f b i da directorka ah saddexdaas goob hadda ayay joogaan d c oo qalqaalo ayay ku jiraan sidai ay u mari lahaayeen shukaasigooda ayaa socda siday u qalqaalsan lahaayeen senatarada oo uga heli lahaayeen in la marsiiyo codka ah marka su-aasha waxa waaye saddexdan qof dad ka mid laba ka mid ama hal ka mid ma la diidi doonaa ama hal ma la marsiin doonaa marka taas ilaa hadda lama ogaan karo ilaa la horkeena sanadka oo su-aalahooda la dhegaysto oo dooda la furo oo yacni su-aala tafa la weydiiyey inta badan marka sanad madaxweyne xaq ayuu u leeyahay qofkuu rabo inuu soo magacaado oo shaqadaas asigu u arka markaas inuu u qaban karo sanad kale xaq ayay u leeyihiin inay qofkaas lasoo magacaabay ay fiiriyaan in qofka shaqadan maka bixi karaa uu yahay waayo lama rabo qof madaxweyne kusoo magacaabay inaad daacad u noqoto laakiin positionka shaqada job descriptionka inaad daacad u noqoto shaqada sharcigeeda ruulskeeda inaad raaci karto madaxweynaha waxa laga yaaba marka qaar inuu amar kugu siiyo waxaana sharci ahayn marka waa inaad dhihi kartid maya tan kama gudbi karno marka waxyaalaha la isku haysta waxay tahay saddexdan qof waa dad aad daacad ugu ah la leeyaha madaxweynaha marka lama rabo in oo loo isticmaalo wax ka baxsan maxaa la shaqadii loogu talagalay marka inay mari doonaan iyo in kaleeto lama yaqaano laakiin hadda waxaa socda qalqaaladii ay ku mari lahaayeen shukaansiga ayaa socda kolleyna waa la horkeeni doonaa sanadka waan gartay marka ugu dambeyntii say u socotaa hawshii wareejinta ee ka imanaysay howlwadeennadii maamulka biden iyo kuwa cusub ee madaxweynaha la doortay donald trump la socda sidee isku wareejintii hawshu ilaa ay hadda u socotaa maxamed shaqada si wanaagsan ayay u socotaa transitionka waxa waaye madaxweynaha la doortay tiimkiisa iyo dadka uu soo magacaabay nin walba meeshii loo magacaabay bal matalan ninka loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda rubio wuxuu la shaqeynaa oo shaqadii transition ku wareejinaya ninka hadda meesha jooga antony blinken marka qof walba qofkii wasaaraddii loo magacaabay iyo meeshii loogu talagalay si fiican ayay u socotaa waxaana la kala siixdaa markii sanoo kale kala wareejinta ay jirto memorandum of understanding oo ah in transitionka loo hagar baxo dadka tiimka imaanayo meesha imaanayo oo intii oo madaxweynaha markuu oo la doortay intii laga dhaarinaya xoogaa waqti ayaa u dhahay waqtigaas inay shaqadii ku bartaan oo la update gareeyo oo sida shaqada u socotay nidaamka procedureka la marsiiyo waaye si wanaagsan ayayna u socotaa oo madaxweyne biden iyo tiimkiis waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu wareejin doonaan shaqada ee transitionka ee madaxweyne trump iyo dadka uu soo magacaaday inta
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale a mar kala ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa v o e washington waxaanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo maxamed cabdi xasan markana kusoo dhowaada xubinta doodda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa bilad weyne nooga soo diray
toddobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka soomaaliya dadka naafada ah waa la takooraa waa la liidaa ceebeen ayana kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin haddaba intaa iyo in ka badan oo xadgudubyo ah oo ay la kulmaan dadka naafada ah yay tahay inay dhowrto xuquuqda ay leeyihiin waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah maxamuud shaafi cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dhaktar xasan nuur diinle hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud shaafi
dadkaasi si guud waxay mudayin qofka horta marku naafo noqdaa soo qofka biniadamka xuquuqdiisa iyo ilaalintiisu si guud waxaa mas-uul ka aha oo ay saaran tahay dowladda iyo xukuumadda ay hoos joogaan oo ilaahba mas-uul oga dhigay in qofka mas-uulka ihii la weydiin doono yowmulqiyaamaha ilaahay iyo nebigiisu waa inoo sheegeen taasoo mas-uuliyadda guud ee ka wada saaran qofku markuu biniaadam ahaa oo xuquuqdiisu ay maxfuud ahayd mar kale uu qof naafo ahaa oo aan xooggiisa ku tiigsan karin uu yahay wuxuu sii yeelanayaa tawrid iyo xuquuqdiisii oo mid kale kusii darsantay saa darteed waxaa laga rabaa dowladda oo mas-uuliyaddii uu qaaday qofka mas-uulka ahaa haba jaranjarooyin ha yeelato oo meesha ka bilaabatay iyo meeshay ku eg tahay ha noqoto marka xuquuqaadkaasi waa kuwo maxfuud ah oo aan cidina inkari karin laga rabo dhaqangelintiisa iyo soo jeedintiisa labadaba laga rabaa dowladda marka waxaan is leeyahay qaabkee loo dhaqangelin karaa iyo hay-adee si gaara ula mooyaane inay cidda leh ee laga raba mas-uuliyaadka wixii dayacmay ama malana wax laga weydiin doono adduunyada dusheedana ku eedaysani waa dowladda xuquuqdeedana laga rabo in ay ilaaliso oo de qof walba dowrka uu leeyahay u qaatana waan rajaynaynaa mahadsantiin waa tahay waa mahadsan tahay aqoon-yahan shaafi markan waxaan soo dhoweynayaa doctor xasan nuurdiinle
aad ay u mahadsan tahay walaalkii dhaqane iyo alustaad maxamuud shaafici normal ahaan qofka naafiga ah waa mid minallaahi oo rabbaania uu ku dhashanayo genetic ahaan ah ciimad markuu dhasho kadib ku imaanayso marka dhibaatada ugu weyn meesha uu kala kulmayo waa bulshadii diriskii la noolaay iskuulka meeshuu ka dhiganayay jaamacaddii meeshuu dhiganayay qofkii eriyadaas ku xeendaaban ayuu mar walba kala kulmayaa borobaleen sidaa darteeda intaan dowlad la gaarin noormal ahaan ama sida akhlaaqda diinteena ay farayso waxaa waaye dadkaas bii-ada ah ayaa laga rabaa inay xuquuqdiisa ilaaliyaan maxaa yeele dowlad umaba dhawabo laakiin qofka markuu waxbartoo kaleeto gacansiintiisii qalabku wax ku socon lahaa dowladnimada waa waa loogu kaashan karaa iyo hay-adaha ka shaqeeya laakiin xuquuqda koowaad waxay taabanaysaa diriska dadku iskuulka ama jaamacadda la dhiganaya dadka waddada maraya waa bulshadii waa soo marka bulshadii haddii laamiga ay goysiinaynin ninka indhahii la-aa kii dhegihii la-aa kii lugta waxay tidhaahdaa naafaha ka ahaa oo bulshadii dhankiisa oo wax kala kulmaayo dowlad wax kama ogaan karto marka aniga waxaan leeyahay xuquuqda koowaad waxay saaran tahay bulshada dhowristeedii ka warqabkeedii dhan walbo haddii la taabanayo marka bulshadii hadduu qofka bulshadu meeshuu kasoo dhexbaxayo waa iyaga ayaa niyadda u dhisi karo iyaga ayaa horumarin karaan laakiin qofkii haddii mar walbo dismoral bulshada uu kala kulmaayo la dhahayo ninkii isha la-aa kii dhagoolka ahaa waxyaabaha qaladaadkay ka mid tahay qofka dhagoolkay magacuu leeyahay dadkeena waxay dhahaya dhagool hebel dhagoola leeyahay soo marka maxaa laga warhaynaa ayo weershihii indhihii la-aa waxaasoo dhan intay ka imaanaya bulshadii ka imaanaya jeeri marka cilladda meeshay ka taagantaha waa meeshaas waa marka bulshadii ayay naqanaysaa in lagu laabto bulshadii in la wacyigeliyo bulshadii uu kasoo dhexbaxayo ayaa qofkaana xuquuq ugu maqan tahay
diinle adigana waa mahadsan tahay aqoon-yahan shaafi waa maqlaysaa doctor diinle waxa uu leeyahay bulshada ayaa ah qaybta ugu weyn ee xuquuqda dadka naafada ah dhowri karta haye
meella kuma caddo qawaaniinta iyo shuruucda islaamiga midna kuma caddo qof shacabku dee qof walba wuxuu u geysta waa laga rabaa oo amamalana waa la weydiinaya laakiin mas-uuliyaddu dadka ay saaran tahay waa dowladda dhaqangelintana laga rabaa si gaara haddana marka halkaasoo kale joogto hay-ada gaar usoo xilsaaran oo hay-adda booliiska ugu horeysa laamaheeda kala duwan ayaa jira shacabka dadka la raba inay tawjiihiso oo wax u sheegto oo inuu qofkan naafada ihi ku xuquuq yahay dadka kale in ay barto waa dowladda meelaha guriga gudihiisa iyo shawaaricda wuxuu warku inta badan ka tagaa meelaha shawaaricda aha ee dadku isugu yimaadaan ee bulshada ku wada dhaqmaan ee dadka lagu wacyigeliyo ee dadka dadka wacyigeliya ay joogaani waa goobaha la isugu yimaado oo ugu horeeyaan kuulada iyo suuqyada caadigaha goobaha ay dadku isugu yimaadeen ay isku arkaan waxbarashada ha noqoto goobaha maxaanku shaqada ha noqoto iyo meelaha kale maxaanku meelaha caadiga la isugu yimaado dadkaas markay halka wada joogaan waxaa mas-uul ka wada dhammaan ka naafada ah iyo ka aan naafada ahayn labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladdu dowladda iyadaa raba marka inay u qaybiso xuquuqaadka ku kala maqan dadkan oo ay kala barto qof walba dowrka uu leeyahay iyo basashiga uu kaga aadan yahay inay dadku isku xadgudbaan waa wax iska dhaca laakiin cidda la rabaa inay kala hagto ay waxu sheegtaa oo ay bartaay waa dowladda ilmuhu marka ay yaryar yihiin oo ay guryahooda ka yimaadaan oo ay goobaha waxbarasho isku yimaadaan ama goobaha banooniga lagu dheela isku yimaadaan ama meelaha kale madaxifta kale la isugu yimaado ilmahan waa ilmo yaroo caruura kuma filla maskaxdiisu cidda la rabaa inay kala hagto oo yac kala dhedo oo mashaakilaadkeeduna dib ugu soo noqotay waa dowladda saa darteed haddii aan dowlad dadkan kala hagta oon shuruuc u samaynin oon hay-ada kala qaqaabilsan oo kala haga dadkan aan u samaynin haddii aysan jirin horta adduunyada laguma dhaqanaadeen lagumana noolaadeen waa mahadsan tahay shaafi doctor diinle waad maqlaysaa hadalka aqoon-yahan shaafi
aada u mahadsan tahay walaalkii dhaqane ustaad shaafici dooda dhankiisu u dhahayo dhanka dowladda maxay tirahdaa laga rabaa in maxay tirahdaa booliiska uu ilaaliyo booliiska meel walba ma taagno laakiin bulshada ayaa laga rabaa mar walbo inay xaq dhowraan dadka naafada ah maxaa yeeley dadka naafada ah meeshay ka soo baxayaan waa bulshada meeshay mar walba ku nool yihiin waa bulshada marka inaan laba u kala qaadno wixii xuquuqaad ah ayaa dowladda loogu baahan yahay agabkii waxyaabihii lagu saacidi lahaa marka dhankaas ayaan dhihi lahaa laakiin prioritiga koowaad oo qofkan laga dhahaayo oo loo bixiyey in maxay tirahdaa asoo dhagool ah magacuu leeyahay huwa samaakum lmuslimiina qofkii magacuu leeyahay maxamed ama jaamac axmed allah dhagoolka hebel weershaha marka annaga tan aan diidanahay oo bulshada aan ku dhaleecaynayna waxay tahay in qofkaani magaciisa aan lagu takoorin takooriddan waxay u baahan tahay in dadkaani seminaaraad iyo wacyigelin loo sameeyo mashaadidadii culimmadii iskuulaadkii dhanka bulshada ayay ka jiiftaa dhanka dowladda waxaa waaye wixii kaloo saacidaada oo dadkaani internationalis ay wax usoo baran lahaayeen ayay ka saacidi kartaa marka dooda dhinacaasaan u dhigi lahaa ee waan soo gabagabeynaynaa dooda ee shaafi adigaan kuugu horeynayaa n sidee lagu heli karaa bulsho iyo dowlad si wada jir ah uga shaqeynaya dhowrista xuquuqda dadka naafada ah hal qodob waan isku raacsannahay sideedaba inuu dhib jiro oo dadka baahiyaa gaarka qaba ay dhib hayo kana sheeganayaan qodobka markaas la fahno waxaa ku xigaya yaa laga cabanaya sideedaba cidda laga cabanaya waxaa laga cabanayaa waa isla bulshada lafteeda maadaama dadkii baahiyaa gaarka qaba ay cabasho qabaan dadkay ka qabaan waa isla bulshadoodii bulshadii yaa la rabaa inay waxu sheegaan marka wax dhihi kara oo warka ay yidhaahdaan uu facaal yahay ama war shaqaynaya uu yahay waa warka dowladda dadka la rabaa inay kow horta cidda rabaa inay wax tidhaahdaaye oo wax u sheegtaay waa dowladda laba warka shaqayn kare ee haddii dikreeto lagu soo saaro ama wareegto lagu soo saarayo soconayaay waa warka dowladda saa darteed weetaan u leeyahay meesha ay wax naga jiraan ama cidda la rabaa inay maxaanku yidhaha tawjiih guud bixisaay waa dowladda sidaan u leeyahay taas weeye sababtoo shacabku waxaan rumaysnahay ciddu dhib ka yimid waa ayaga isla markaana waxba kama bedeli karaan mashaakilaadkan oo shacabku waxba kama bedeli karo waxaase waxay ku wada shaqayn karaan haddaan u gudba sidee looga gudbi karaa oo bulshadu iyo u wada shaqayn karaan dowladdu waa masalo see dadkan duruufaha baahiyaha gaarkaa qaba looga wada shaqayn karaa markaysna waxaa looga wada shaqayn karaa in la helo bulsho abaabulan oo ku daaban dowladdeeda oo wada shaqayn dhabaha la leh fahamsanna siday loo shaqayn lahayd dowladda intaa markii la helo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya caqabaadka caqabaadkuna waxay ku yaraan karaan markii intii caqabad dhacda xalkeeda la helo oo aan qofkii caqabada geystay ama dhibka geystay dhibka loogu gudinay markuu qof dhibka geysta u yaqaano qofkan meeshuu aadaya la baro dadku siday ula shaqaysan lahayn ama ula noolaan lahaayeen hay-adahooda ayaga u xilsaaran ee ayaga u shaqeeya ahma shay waxa weye in horta dad bulshada ay fahamto yay mas-uuliyadda ka saaran tahay dowladda iyo maxaa ka dhexeeya shacabka shacabku inta badan hadda waxay aaminsan sidii laga soo kabanaya waxay aaminsan yihiin dowladdana wax nooc yar gooni halkaa degan oo dad si gooni ah u samaysanoo dana gaara ka shaqaysta shacabkuna suspectibaba ka qabaan dadkan labisan iyo askariga markii la arko taasba waxaa la rabaa dadku inay u fahmaan ninka askariga labisani inuu yahay shaqaale adiga kuu shaqaynaya markaad fahamkaa qaata ayaa waxaad helaysaa xalka waa mahadsan tahay shaafi dhaktar diinle gabagabada dhankaada
brogramkani markii la sameynayo waxaa loo yaqaano bulshada iyo takooridda ka imaanayso dhanka naafada in leeskaashado oo dhanka bulshada dadkaani maadaama qofkaani magac loo bixiyey magac bixintiya koowaadaba qofka lagu takooribo dhagool dhagool wuu noqon karaa markuu qofkaani dhagool noqdo laakiin magaca loo bixiya axmed maxamed aa loo bixiya midda aan rabno marka waxaa waaye in qofkan naafada ah waxay tidhaahdaa takooridda laga dhaafo wixii agab oo u baahnaay oo hadday noqoto agabku wax ku baran lahaayne dhanka dowladda loogu saaciido laakiin marka koowaad mas-uuliyaddu waxay saaran tahay bulshada maxaa yeele qofkan naafada waxbuu naqan karaa qaalou naqan karaa waxbuu baran karaa maxay tidhaahdaa wax walbo ayuu naqan karaa marka dhanka dowladda waxay naqanaysaa in qofkan tababaro ee wax u furto laakiin caqabada koowaad waxaa waa xalinteeda waxaa laga rabaa bulshada in qofkaani magaciisa ugu wacaan normal ahaan bulshada uu wax qabsan karo guursan karo shukaansan karo bulshada uu ka mid yahay lixdiisa lixaad uu qabo oo wax yar ay ka maqan tahay bis dhegti bis uu si uu ka yahay lugta bis uu ka jaban yahay naafo yar uu yahay bis naafada aaday u tiro badan tahay maqalki dhegihii gacmihii wax cun hal milyan kuma laakiin dhinkiisa kale waa u joogtaa marka aniga waxaan dhihi lahaa maadaama isbuucan la xusayo maalinta naafada in bulshada iyo dowladda ay iskaashadaan dadkaasna wax loo qabto
intaa waxaa ku eg xubinteena doodda gaaban waxaa doodda toddobaadkan igala qayb galay aqoon-yahan maxamuud shaafi cabdiraxmaan iyo dhaktar xasan nuur diinle inta xubin midaan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhegaystayaal dhinacii heesaha gabagabada annagoo kusii siqayna codka macaan ee amiin yare
maqanamaan ufuqryoobin kulankiyo ilkhayrtaada atani dhibidaantaada umaxiisi waabeeni maqanaa qof booskaaga ini garaya ibu cusha maqanamaan ufuqryoobin kulankiyo ilkhayrtaada halkii hada ku beganayde sidaneegabal muuqayga u badalay miswaagaynu kale araga fusilkaago siduu iga dhigay bayla waxa igu banaanaatay halkii hada ku beganayde sidane taagaynu halay araga busirkaago siduu iga dhigabayla helitayaydu baqawey oku jecelihay waaye itareen bali firso obilaayoy kuule iyo burbuukan xariista
codka amiyaran waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinla
nabadgelyo